barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika qaarkood iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa jimce saddex iyo labaatanka bisha labaad sanadka labada kun sideed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya jaamac buulle jaamac iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aanu dhegaystayaal idinkugu hayno idaacaddeenna duhurnimo ee dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah
berigii hore waa jirtay waxay ahayd cuqaashu wax kasta oo dhib kasta oo timaada geed ayay u fadhiisan jirtay iyada oo isku mid ah oo aan dan kale kala wadin ee danta halkaa maantada xaajadaa taalla u wada socda dabeedna saasay ku dhammayn jireen nin kasta geed bay ku xidhi jireen waxaa jirta inay ninka hawshiisa soo noqnoqoto inay awrka ugu kurkur ee carruurta iyo reerka iyo xaaska ku qaata inay ka qalaan ee hortiisa ku gowracaan geed ku xidhaan kabacdi uusan dib dambe wax dhibaataa ugu qali jirin
waa caaqil ismaaciil cilmi axmed oo ka mid ah madax dhaqameedka gobolka sool oo ka warramaya duurka iyo cuqaashu ka qaadan jireen khilaafaadka bulshada soo dhex gala barnaamijka sooyaalka dhaqanka ayaad ku dhagaysan doontaan
heesihii ayaan iyaguna ka marnayne xulashada maanta ee dhallinyarada maantana dhegaystayaal waa
dhalaano hurdalo uga dhaartaan hadba dhinacyadiisiiyo wadna kugu dhoweeya balladhaay afaygaay calaf lagama dhunte
heestaasina qaybaha dambe ayaad ku maqli doontaan waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha balse marka hore kusoo dhowaada warkii caalamka wararka naga soo gaaraya gobolka shabeellaha dhexe ee dalka soomaaliya ayaa sheegaya in maleeshiya ka tirsan ururka al-shabaab ay saakay qabsadeen degmada balcad ee gobolkaasi kadib markii ay ku qaadeen weerar gaadmo ah sida uu soo sheegayo wariyaha v o e da ee muqdisho dagaal ayaa maleeshiyada shabaab iyo ciidanka dowladda oo kaashanaya kuwa amisom ku dhex maray deegaanka gololey oo aanan sidaas uga fogeyn degmada balcad ka hor inta aysan al-shabaab weerarin balcad wararka qaar ayaa sheegaya in maleeshiyaadka al-shabaab ay qabsadeen xarunta maamulka degmada iyo saldhigga guud ee magaalada halkaas oo la sheegay inay kasii daayeen maxaabiis sidoo kale waxaa la xaqiijiyey inay qabsadeen raadiyo balcad oo ah idaacad maxalli ah oo ka howlgasha degmada weli lama oga khasaaraha ka dhashay dagaalka ka dhacay degmada balcad dhinaca kale qarax ayaa la sheegay in uu maanta ka dhacay saldhig ay ciidanka dowladda ku leeyihiin degmada afgooye ee duleedka magaalada muqdisho wixii faahfaahin ah dhegaystayaal wararkaasi waxaad ku maqli doontaan idaacadaheenna soo socda dowladda maraykanka ayaa iska indhatiraysa sheegashada dalka ruushka ee soo noqnoqotay ee ku salaysan in ciidanka ruushka uu haysto raxan nukleera oo gaaraysa meel kasta oo dunida ka tirsan oo loo asteeyay in lagu duqeeyo aqalka cad iyo wasaaradda difaaca ee maraykanka ayaa labaduba ku tilmaamay hadallada moscow bombonis waxaana ay intaas ku dareen inay la socdaan in ruushka uu isku dayay inuu casriyo quwaddiisa nukleerka tobankii sano ee lasoo dhaafay balse aysan maraykanku danaynaynin madaxweynaha ruushka waxa uu xaqiijiyey arrin uu maraykanku ogaa muddo dheer taas oo ahayd in ruushka uu casriyeynayay hubkiisa nukleerka si gooni ahna uu u balbalaarinayay taas oo ka soo horjeeda ballantii lagu hesheeyey ee dalkaasi uu saxiixay sidaas waxaa hadalkeeda u dhigtay sara sanders oo ah xogayaha isgaarsiinta aqalka cad ee maraykanka duhur wanaagsan jimco wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan waa barnaamijka dhallinyarada maanta waxaad haddana ku soo dhowaataan barnaamijka sooyaalka oo inoo soo diyaariyey cabdikariin olol oo laascanood jooga
kulanti wacanoo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkeenni sooyaalka dhaqanka jimcaha ah oo toddobaadkan idinka imanaya magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool toddobaadkan waxaynu ku soo qaadan doonnaa cuqaasha iyo dhaqanka iyo siyaabaha ay u xalliyaan arrimaha khilaafaadka ee dadka soo kala dhex galaa barnaamijkeenni sooyaalka jimco ayaa waxaa marti inoogu ah caaqil ismaaciil cilmi axmed oo ka mid a cuqaasha gobolka sool
cuqaashu waxay ahayd miisaanka soomaalida u miisaan badan ee xaalad kasta oo timaada xallisa ee dhammaysa kuna dhammaysa dhirta hoosteeda inay wax u dhammayso si kastaba ha ahaatee ayaa waxaa beryahan dambe dhaqankii waxa hallaabiyey dadkii siyaa dadkii dhaqankii oo iyo siyaasaddii ayaa isdhex galay oo isku milmay waxaana ugu baaqi lahaa soomaali dhammaan meel kasta ay joogto daafaha adduunyada iyo caalamka oo dhan meesh kasta ka joogto adduunyada inay u noqoto dhaqankii iyo hiddihii hore ay lahayd iyo hanaankii samaa ee ay ku noolayd ee ku nabad iyo caanamaashay nin kasta oo dhaqanina hadduu siyaasad dhex galo wuu hallaabayaa tii dhaqanka soomaaliyeed way lumaysaa meeshiina waa ka baxaysaa cuqaashu waxay tahay madaxa kurka soomaalida weeye waxaana ugu baaqayaa inay nabadda ay ka shaqeeyaan oo wadajir uga wada shaqeeyaan kana baxaan siyaasadda runtii caaqil adigu waxaad ka mid tahay cuqaasha miyiga degan sida weyn nooga shaqaysa arrimaha xoolo dhaqatada magaaladana waad joogtaa bal ka horreyn cuqaashu ay miyiga ku noqoto oo aad baadiyaha joogtaan oo aad bulshada aad la qaybsataan waxyaabihii ay cuqaasha u duurteen dhaqanka soo jireenka ay sooyaalka ahaana la ilaaliyo sidaas waxay noqon lahayd sida ugu habboon ee keli ah haddii la heli karo ay soomaali ku noqon lahayd nolosheedii iyo wadajirkeedii iyo midnimadeedii kusoo noqon lahayd waa sidaa waayo xaalad kasta oo jirta hareeraha laga taagnaan lahaa laakiinse cuqaashu haddii ay iska tagto dhibtiina miyigii ka dhacdo cid xalisa la heli maayo laakiinse waa sida ugu habboon inay cuqaashu ku noqoto dhaqankeedii soomaaliyeed ee asalka ahaa ilaahay ayaa noo fududeeya waxyaabo badan wax kasta oo yimaadana haddii shareecada lala qaabilo oo shareecada aan la dhaafin ee shareecada lala qaato way iska dhammaanayaan sida ugu hufan ee ugu habsamaya bay u dhammaanayaan wixii nagu adkaada shareecada ayaanu markiiba la kaashanaa sidaa darteed ayay noogu dhammaadaan wixii kale ee sida hore noogu dhammaadee noogu fudaadana sidaasaanu ku dhammaynaa bal ka hor hadee jeer waxaa la arkaa waxaa la leeyahay cuqaashii iyo gurtidii way ku yaryihiin miyiga dhibaatadoodii iyo arrimihii soo waajahayay la socda waa xaqiiqa waa jiraan waa run arrintaasi waa jiraan waxaana koosgaraysay cuqaashii ayaa dee ka tagtay miyigii oo waxay u anbabaxday dhulka gobollada iyaga oo kaba qayb galay marka xaqiiqa laga hadlo siyaasad iyo doorkii dowladdu lahayd ee siyaasaddii dowladdu lahayd majority dhex galay dabeedna halkaa waa hallowday tii dhaqankii miyigu wuu hallaabay wuxuuna u hallaabayaa wadajir la'aanta iyo xidhiir la'aanta haddii meeshii toban caaqil joogi jirtay oo laba caaqil joogto dee waax ballaadhan ayaa maqan oo lala'yahay marka sidaa darteed baa wax badan u dhinaanayaan bal nooga warran taariikhda hore ee miyiga iyo qaasha iyo garti geedka iyo in beeluhu ay noqdaan inay halkaa ku dambeeyaan haatan aad sheegtay inay kusii yaranayaanoo deegaanada qaar laga balaayahay inay cuqaasha miyiga joogto arrintaas waa fiican tahay waa run tan berigii hore waa jirtay waxay ahayd cuqaashu wax kasta oo dhib kasta oo timaada geed ayay u fadhiisan jirtay iyada oo isku mid ah oo aan dan kale kala wadin ee danta halkaa maantada xaajadaa taalla u wada socda dabeedna sidaasay ku dhammayn jireen nin kasta geed bay ku xidri jireen waxaa jirta inay ninka hawshiisa soo noqnoqoto inay awrka ugu gurgur ee caruurta iyo reerka iyo xaaska ku qaato inay ka qalaan ee hortiisa ku gowracaan geed ku xidhaan kabacdi uusan dib dambe wax dhibaata ugu qali jirin wax dambe u samayn jirin oo dhibaato ah marka sidaasaa dowladu ahayd si ayaga xadhigsu ahaa iyagaa isu dowlad ahaa xaajooyinka adkaada ee soo noqnoqdana waxaa jirtay dee dowlad ay marba u dirsadaan waraaq kabacdi wixii ku adkaadana dowladaasay ula tegi jireen oo la qaban jirtay iyagoo dowladda ka madax bannaa ama si kastaba ha noqoto dhib kastaba ha noqo ama mid kiistiiday ha noqoto ama mid dhibgale ha noqoto marka haddeer waxaa keenaya waxaa isku xidhna'aanta iyo kala maqnaanshaha iyo burburka ayaa keenaya ee miyigii laga soo xarooday waxyaabaha ugu badan ee sida weyn aad u aragtaan ee sooyaalka dhaqanka ee soo jireenka ahaa ee aad waayeysaan maxay tahayn oo aad had iyo jeer aragtaan waxaa weeye haddeer waxaa jira runtii waa lumay dal dadku berigii hore dalka sidan kuma ahaan jirin dalkii ayaa min waliba oodanayaa xidhanayaa berked buu waxaysanayaa gacmo u dhaadheeraysanayaa ceel buu meel ka waxaysanayaa labaatan kilomitir buu isweeru soo xidhanayaa dadku berigii hore ma lahaan jirin marka xaajooyinka noogu adayga badan ee afar iyo labaatanka saac lagu jiro xallintooda iyo khilaafaadkoodu waa dhulka oo dhibaato badan hadda ay ka jirto oo aqoon daaqsintii la xidhanayo dhul ilaahay iska leeyahay oo qofku sheeganayo waa dhibaatooyinka ugu faraha badan waxaa kaloo jira kiisas raagaya oo aan la bixinayn oo iyaguna marka hadday doonaan dhibaato kale oo dambe sii dhigaya oo ayan cudhibtoodu dhammaanayn aan isdaba joog isu u dhacaya waxaa kale oo ah dhaqankii guurka la odhan jiray oo raggii xaqiiqatan marka laga hadlo uu u leexday balwad iyo ma garanaysaa arrimo kale oo aan dee macnaha ku habboonayn oo habkii uu gabay reerka iyo hannaankii reerku lahaa halkaana burbur burbur baa ka imanaya iyo isku dhac fara badan marka afar iyo labaatanka saac khilaafaad baa iskaga dhex jirtaa dhinacu doonaba ha ka yimaado laakiinse haddeer xaggii dhaqankii reerkaaba haddeer ciriir ku jiraba xaalad marka arrimaha marka laga yimaado isahaynta khilaafaadka iyo dhulka iyo daaqsinta aad had iyo jeer xallisaan tii qoyska miyiga ayaa iyaduna saameyn ay ku yeelanaysaa in burburka qoyska miyigan uu laleeyahay had iyo jeer uu iska jiraa oo mar kasta uu dhacayaa reer dhan oo xoolo lahaayo meesha deganaayo in meesha ay ka baxaan ama ay isqabtaan oo kale aad iyo aad bay u badan tahay waxaa jirta xilli kasta oo dhaca in loo garnaqayo wiil yar oo saddex dhal gabadh u tahay oo saddexda ay curatay markii horena ay iyagu isku guursadeen dhallinyar ahaan waxa koosgaraynayaana ay ugu badan tahay balwadda iyo dayacu ka imanayo iyadii oo maantao dhan la joogtay xoolihii oo raacday baa waxaa laga yaabaa inuu yidhaahdo adhiga iyo awrta iyo geela intaba isku raac dhib male waxani ilmahaageer iska xambaaro midna way daadihinaysaa midna waa xambaarsantay midna uurkay ku sidaa sina aroortii iska qaylaa tegaya habeenbarhkii buu imanayaa iyadoo dhibban oo aad u dhibaataysan markaasuu wuxuu doonayaa weliba inuu isagu wax weydiisto ilaa waxaan cuno iyo waxaan cabbaysii dhibaatadaas markay socoto luniin badan baa reerkii u imanaya marka arrimahaasna waa arrimaha aad iyo aad aan uga garnaqno waa sidaad adiguba ka dhawaajisay cuqaashii miyigii ku badnayd way yaryihiin marka miyana adkaanayn in khilaafaadkii la xaliyo oo dadkii la kala dhex galo oo nabadgelyadii laga shaqeeyo oo dhaqankii soo jireenka ha geedkaha la xoojiyo maadaama hadda laleeyahay marka la ballamaya magaala lagu ballamaya dhibaatada hadi jeer laga hadlayna waxa weeye dadkii miyiga oo magaala ku ballamaya oo gartii magaaladii usoo raraya bal ka waran caaqil xaqiiqatan waa arrin jirta waana arrin weyn saamayn badan bayna ku yeeshay soomaaliya geeska soomaaliya oo dhan bay saamayn ku leedahay arrintaas waa arrin adag in soomaaliya ay la noqoto dhaqankeedii oo kula noqoto guri miyigeedii iyo geedkeedii iyo dhulkii ay dhaqanka iyo xoolaha ku dhaqan jirtay ilaa ay ula noqoto aad bay u habboon tahay khaasiyan magaalada waxba kuma dhammaadaan waxaa jira waa meel deegaan fara badan ummad fara badan isugu yimaadaan xaajo kasta oo aad dhammayso waxaa laga yaabaa in khilaafaad badan soo dhexgalo ay burburto laakiinse miyiga dadka wax xaliya ee wax dhammeeya wax isku ogaada uunbaa hadhowna wax isula yimaada laakiinse magaalada axdiga iyo ballantana way ku fiican yihiin laakiinse magaalada sudhadkii waxa lagu onaya caaqilka diyaaradba iska raaco la dhanbuba ka dhacay hawshan waday dabeedna hawshii wax madax qabtaba la heli maayo tusaale ahaan waxyaabaad leedahay dhaqanguurka wuu keenay waa inaga ka hadalay dee cuqaashan iyo kumilanka arrima aan dhaqanka ahayn waxyaabaha ugu muhiimsan ee laga rabo garta inay noqoto oo cuqaashu ay miyiga fadhiyaan oo wixii lagu heshiiyey waxyaabaha laleeyahay caqil waxaa ka mid a xaajo dhammaanla soo noqnoqodkeedii badan yahay lagu heshiiyey mag lagu kala qaatay xoolo lagu kala qaatay dee dhaqanka jireenkaha iyo sooyaalkaha ee soomaalidana samirkiina waa jiray xoolo qaadashadu waa jirtay bal ka waran taasi waxaa laleeyahay miyigaad hadda joogtaan oo kale si weyn bay ugu sii yartaa mise saameyn baa magaaladoo idinku leedaha way jirtaa arrintaasu berigii hore waxay jirtay dee dad dhaqana ayaa isu wada iman jiray oo aan siyaasad lug ku lahayn oo miyigooda jooga iyo geedkooda gartooda iyo xaajadooda ku dhammaysta oo aan xaalad kale u gudbin laakiinse siyaasaddii markii hawshii la galo labaatan gaari baa waxay ka imanayaan toban gobol oo midba geesiyaha bay ka imanayaan oo qof waliba feker gaara wato dabeed arrintii way burburaysaa sidaa darteed bay arrintii u dhammaan weye ayaan u dhammaanayn qof kastaa feker buu kusoo darsanaya marka arrinta magaalada saamayn badan bay ku yeelashaa xaaladaha aan noqnoqonayo soomaaliya kusoo noqnoqonaysa saamayn badan bay ku leedahay waa garaha miyiga ha garaha miyigu sida xaqiiqatan waxay la dhammaan laayihiin wax badan ayaa ku jira oo ku dhex jira oo arrimo badan ayay la dhammaan laayihiin oo xagga miyiga kaga socda magaalada ama dadka siyaasiyiinta ee xagga siyaasadda qaabilsan waxaa la odhan jiray ninka caaqilka waa la maqlayaa oo waa laga dambaynayaa oo marka uu talo soo jeediyo markiiba waa la qaadanayaa taasi hadda miyiga ma ka jirtaayoo ma ma xoogan tahayna berigii hore dadku wuxuu lahaa dad samir le buu ahaa dad ictiraam badan buu ahaa dad xaq dhowr le buu ahaa ninka haddii la doorto marka hore addoonka dee ilaahay baa doortay allihii abuurtay baa doortay laakiinse addoonka kale ibni aadanku doortay waxaa keliya ku filaan jirtay islaan adhi la joogta keligeed sida ay umagarasa u karaamayso ee magaranaysa u soo dhoweyso ayaa ku filaan jirtay laakiinse hadda cid maqlaysaa ma jirto qof kastaa talada uu soo jeediyo ee lagu noolaan lahaa ma maqlaya uu markaa talala'aan badan baa jirta oo wax maqalla-aan badan baa hadda cuqaasha haysta laftigeeda oo ismaqalla-aan baa jirta maxaa u soo raraya magaalada in cuqaasha reer magaal wada noqdaan oo miyiga ay cuqaasha idinku yaraadaan walaahi waxaa u soo raraya ee, waa waayaha iyo wakhtiga isbedelay haddana siyaasad ayaa marka horeba lagu dooranayaa qofka mar haddii marka horeba siyaasad lagu doorto kama maarmiyo magaalo iyo qof magaalo sal kule inuu doorto oo caleema saaro ka maarmi maayo marka taasaa arrintaasu waxaa aad u habboon soomaali markaynu nahay in lagu doorto ninka geed hoostii oo hareeraha miyiga ka xigo oo gurud dhaqan ka xigo oo geeli kaga xariisan yahay oo taladii miyiga halkaa uu kala xidhiidho iyo taladii beelaha dhan kastaba ha ahaatee een caaqil inagoo ku jira guntiga gabagabadii barnaamijkeeni sooyaalka dhaqanka maxaad ku talinaysaan waxyaabaad ku talinaysaad leedahay een sidaasuu kusii jarayaa dhaqankii cuqaashina ku garnaqaysaa miyigana ay dib ugu noqon karayaan maxay tahayna Een, waa si fiican aad baad u mahadsan tahay arrintaas waa arrin fiican waxaan leedahay dhammaan soomaali gees kastoo ay joogto oo daafaha dunyada ka kala joogto inay dhaqankii waa lumay dhaqankii miyiga la soo celiyo lagu noqdo cuqaashu dhirteedii fadhiisato sidii xaaladaha loo kala lahaa ay noqoto de xalka dowladuna xal noqdo xalka miyiga iyo dhaqankuna xal noqdo laba xal oo iskaashanaya laakiinse midba mabdiisa ku ku shaqaynayo inay noqoto ayaan ku talin lahaa oo miyiga lagu celiyo oo dha- dhaqanku miyiga u guuro siyaasadna uu faraha kala baxo cuqaasha oo kale siyaasadii ku biiraya oo waxaa laleeyahay milan fara badan baa jiro xagga dhaqanka ah oo dhaqankii waxyaabihii looga bartay oo kale aaminad darradii miyana imanaynin way imanaysaa xaqiiqatan caaqilku marka uu iska tago ee magaalo tago ee hadda sanad maqan yahay laba sano maqan yahay beeshii intii ay la adahay caaqilka xaguu muxuu doonay oo xaq buu soo qaatay waxbuu sitaa lacag baa lasoo siiyey inagu ina iibsaday jeebkiisu lacag ku sitaa xaqiiqatan caaqilkii waa la tuhmaya hadduu haddeer siyaahdo meel bilmatel wax ka maktuubo oo hadda ka qaday hodheelka qaar baa odhanaya mar horena wuu qadeeyey waxa uu ku qadaynayana waa hantideedhi marka caaqilkii iyo beeshii wasla cayday markaa isku dhacaysa xaqad waxay ku uursamaami karayaan oo laysugu imanayaa oo caaqilka iyo beeshii isu hor fadhiisanaysaa inay isku tala noqdaan geedka ku karnaqdaan miyiga xaajadii soomaaliya lagu celiyo oo dadkii dhaqankii soomaaliya xoolihii way naga halaabeen annagu haddaynu soomaalina xoolahaynu ku noolnahay xoolihiina waynu ka tagnay qof weyna aan awoodahayn baa daba ordaya marka dhaqankii soomaaliya inaynu ceshanno oo soomaali haddaynu nahay miyigii ku ceshanno oo xaaladeenna aynu kala saarro oo miyigii aynu ku tashanno oo dhaqanku miyigii u fadhiisto dadka ayay aad ugu habboon tahay dhegaystayaal waxaa intaas inoogu eeg barnaamijkii sooyaalka jimcaha oo toddobaadkan aan ku waraysanaynay caaqil ismaaciil cilmi axmed oo ka mid a cuqaasha gobolka sool kana warramayay soo jireenka dhaqanka cuqaasha ee xalinta khilaafaadka iyo miyiga waxaana barnaamijkaasi idinla socodsiinaya anigoo cabdikariin ololah dhammaanta intaynu ku kulmi doonno barnaamij kalmid la mida waxaan idinkaga tegaynaa sidaasi nabadgelya
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay cabdikariin olol oo inoo soo diyaariyey barnaamijka nalala socodsiinayay halka aad dhegaystayaal kala socoteenna waa barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga v o a haatana bar saaxiibkay nuur xasan nuur nuur bukhaari aan ka codsado kaalintii ciyaaraha
mahadsanid jaamac haddii aan ku horeyno horyaalka premier league ee ingiriiska kooxda manchester city ayaa qarka u saaran in ay ku guuleysato horyaalka premier league ee sanadkan kadib markii ay khamiistii saddex gool iyo eber kaga badisay kooxda arsenal oo ay kula ciyaartay garoonkeeda emirates waxaana ay ahayd markii labaad oo ay manchester city muddo shan maalmood gudahood ah ay arsenal ka badinayso saddexda gool waxaa manchester city u dhaliyay ciyaaryahanada bernardo silva david silva iyo leroy sen toban kul- toban kulan oo qudha ayaa hadda ka harsan horyaalka premier league waxaana haddii shan ka mid ah ay badiso kooxda manchester city ay u dabaaldegi doontaa horyaalnimada ingiriiska ee xilli ciyaareedkan dhinaca kalena kooxda kubadda cagta barcelona ayaa shalay ka badan weyday kooxda las palmas oo ka mid ah kooxaha heerka hoose ee laliigaha spain kadib markii ay ku kala baxeen barbardhac gool iyo gool ah kooxda kubadda cagta ee barcelona iyada ayaa goolka la hormartay waxaana laadka xorta ah ugu dhaliyey ciyaaryahan leonel messi hase yeeshee qaybta labaad ee ciyaarta ayaa waxaa las palmas ba- rigoore ugu barbareeyey ciyaaryahanka lagu magacaabo jonathan caleri ciyaartuna waxa ay ku dhammaatay barbardhac gool iyo gool ah ciyaarihii kale ee dhacay xalay ee horyaalka laliigaha spain kooxaha real betis iyo real sociedad ayaa isku mar waayay bareejo goolal la-aan ah alavesna waxa ay hal gool iyo eber uga badisay kooxda levente waxaana goolka u dhaliyay dhammaadkii ciyaarta ciyaaryahan victor lagardia qaybtii hore ee ciyaarta ayaa waxaa goolkulaad ka khasaareeyey ciyaaryahanka lagu magacaabo garcia dhinaca kalena maalinta birita ah ayaa waxaa la filayaa in uu qalliin maro weeraryahanka ugu qaalisan adduunka ciyaaryahan neymar kaas oo u ciyaara kooxda baris saint germain neymar ayaa ku dhaawacmay ciyaar ay kooxda b s g xaddii hore la ciyaartay kooxda maksey waxaana dhakhtarka reer brazil ee lagu magacaabo rodrigo lasmer uu xaqiijiyey in lixlabaatan jirkan uu dhaawac culus ka qabo jilibka muddo saddex bilood ah ayaa la filayaa in uu garoomada ka maqnaan doono ciyaaryahan neymar kooxda b s g ayaa xil ciyaareedkii xil ciyaareedkan bilowgiisii ku iibsatay laba boqol iyo labaatan milyan oo lacagta yuroda ah ciyaaryahankan sidaana waxa uu ku noqday laacibka ugu qaalisan ciyaartooyda ku xamaalata kubadda cagta ee adduunka ugu dambeyntiina ciyaaryahanka u dhashay dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo ninka lagu magacaabo bakambo ayaa la sheegay inuu noqday laacibka ugu qaalisan ee qaaradda afrika kadib markii ay kooxda beijing guan ay ku iibsatay sagaashan milyan oo dollarka mareykanka ah ilo wareedyo ku dhowdhow ciyaaryahankan oo ah lixlabaatan jir u dhashay jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo ayaa waxa ay u xaqiijiyeen warbaahinta in ciyaaryahan ciyaaryahanka lagu magacaabo bakambu uu noqday laacibka uga qaalisan qaaradda afrika waxa uu dhaafay weeraryahanka arsenal ee u dhashay dalka gabon pierre emeric obamian oo ay arsenal dhowaan ku iibsatay toddoba iyo toddobaatan milyan oo dollarka maraykanka ah dhegeystayaal xubinta ciyaarahan waa naga inta
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay nuur xasan nuur oo inala socotiinaya xubintii ciyaaraha halkaad weli nagala socotaanna waa v o a dhegeystayaal mardhow waxaad maqli doontaan kaalimihii heesaha balse aan ka codsaday jaamac buule inuu inoo dulmarooqo wararkii ugu dambeeyey ee duhurnimadan aanu idiin haynay aad iyo aad ayaad mahadsan tahay nuur wararka naga soo gaaraya gobolka shabeellada dhexe ayaa sheegayay in maleeshiya ka tirsan ururka al-shabaab ay saaki qabsadeen degmada balcad kadib markii ay ku qaadeen weerar gaadma ah sida uu sheegayo wariyaha v o eda ee muqdisho dagaal ayaa maleeshiyaadka shabaab iyo ciidamada dowladda oo kaashanaya kuwa amisom ku dhex maray deegaanka gololey oo aanan ka fogeyn degmada balcad ka hor inta aysan al-shabaab weerarin degmadaasi balcad wararka qaar ayaa sheegayay in maleeshiyaadka al-shabaab ay qabsadeen xarunta maamulka degmada balcad iyo saldhigga guud ee magaalada halkaas oo la sheegay inay kasii daayeen maxaabiis sidoo kale waxaa la xaqiijiyey inay qabsadeen radio balcad oo ah idaacad maxalli ah oo ka howlgasha degmada weli lama oga khasaaraha ka dhashay dagaalka ka dhacay degmadaasi balcad wixii faahfaahina dhegeystayaal wararka idaacadaha iyaga soo socda ayaad ku maqli doontaan haddii eebaha awoodda la idmo dowladda maraykanka ayaa iska dhiga tiraysa sheegashada dalka ruushka ee soo noqnoqotay oo ku salaysan in ciidanka ruushka uu haysto raxan nukleera oo gaaraysa meel kasta oo dunida ka tirsan oo loo asteeyo in lagu duqeeyo aqalka cad iyo wasaaradda difaaca ee maraykanka ayaa labaduba ku tilmaamay hadallada moscow kuwa buunbuunaysa waxaana ay intaas ku dareen in ay la socdaan in ruushku uu isku dayay inuu casriyeeyo quwaddiisa nukleerka balse uusan maraykanku wararkaasi danaynaynin madaxweynaha ruushka waxa uu xaqiijiyey arrin uu maraykanku ogaa muddo dheer taas oo ahayd in ruushku uu casriyeynayo hubkiisa nukleerka taas oo iyadana ka soo horjeeda ballantii lagu heshiiyey ee uu dalkaasi saxiixa ku lahaa sidaas waxaa hadalka u dhigtay sahra sanders oo ah xogayaha isgaarsiinta ee aqalka cad
aad ayuu u mahadsan yahay jaamac buulle jaamaca oo inala socodsiinayey wararkii ugu dambeeyey ee naga soo gaarayay dalka iyo dibaddiisaba dhegeystayaal markaana aanu u leexano dhinacii heesaha waxaana idinku soo maqan heesta dhakhtar iyo fanaanka maxamed cali burco
hadduu dhugato geel qabo ma dhadhamiyo geeda wuu godaasha dhuurtaay anna cudurkanigu dhacay wamidigu dhammaado wabalaygu dheriyo ku dhadhabay caroosan dhinacaysa saare dudugato geelqab ma dhadhamiyo geeda wuu gadaasha dhuubtaay anna cudurkanigu dhacay wa mizigu dhammaado wabalaygu dheriyo ku dhadhabay aroosan dhinacaysa saare maladhayahaygaay calaf lagama dhunteen maladhayahaygaay way calaf lagama dhunteen kitaabay sukeen biigay maladhayahaygaay calaf lagama dhunteen maladhayahaygaay calaf lagama dhunteen kitaabay sukeen dhiigay dakhtar bay sukeen qorid adna weheli madhaadan dakhtar bay sukeen qoray adna weheli madhaadaanid adna weheli madhaadaanid dakhtar bay sukeen qoray adna weheli madhaadanid dakhtar bay sukeen qoray adna weheli madhaadaanid adna weheli madhaadaanid sida dhaydacaana luma dhamo jacaylku laguma dhaashto cashaqa dayalhaw umalaynin duuxiyo lafahaa'i waa wax dhiiga kaajaqa caafimaadka kaajara may dhananka geeliyo sida dhaydacaana luma dhamo jacaylku laguma dhaashto cashaqa iyalhaw umalaynine duuxiyo lafahay waa wax dhiiga kaajaqa caafimaadka kaajara maladhayahaygaay calaf lagama dhunteen maladhayahaygaay calaf lagama dhunteen kitaabay sukeen dhiigay maladhayahaygaay calaf lagama dhunteen maladhayahaygaay calaf lagama dhunteen kitaabay sukeen dhiigay dakhtar bay sukeen qoray adna weheli madhaadanid dakhtar bay sukeen qoray adna weheli madhaadanid adna weheli madhaadanid dakhtar bay sukeen qoray adna weheli madhaadanid dakhtar bay sukeen qoray adna weheli madhaadanid adna weheli madhaadanid
codkaasi macaan iyo heesta dhakhtar uu ku luqeeyo maxamed cali burco ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabeynaynaa idaacaddeenii duhurnimo waxaana idinla socodsiinayay jaamac buulle jaamac iyo anigoo ah nuur xasan nuur tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo
sida ruux la dhalay baan ku dhadhoodiyayoon dhabta kugu hayayoon dhibta ka ilaashaa sida ruux dhallaano hurdo looga dhaartaan hadba dhinacyadiisiiyo